kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno sahaminta shidaalka soomaaliya innaga oo diiradda saarayna wararkii ugu dambeeyey ee ku lug lahaanshiyaha turkiga ee arrimaha soo saarista saliidda soomaaliya soomaaliya oo haddan la sheego inuu qani ku yahay khayraadka dabiiciga ah ayaa dadaal ugu jirta dib u soo noolaynta dhaqaalihii dalka ee sida weyn ugu burburay dagaaladii iyo colaadihii aafeeyey waddanka muddo ka badan soddon sannadood dadaalladaasi ay dowladda soomaaliya waddo waxaa qayb ka ahaa sidii soomaaliya deymaha looga cafi lahaa kubiiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa dhaqaalaha bulshada bariga afrika iyo haatan oo ay soomaaliya doonayso in la sahmiyo lana soo saaro khayraadkeeda shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dhowaan dowladda turkiga ayaa muujisay siday u danaynayso shidaalka soomaaliya taasoo keentay dadaallo iskaashi oo dhanka sahminta iyo soo saarista ah oo uu turkigu ka bilaabayo lakabyo badeed ku yaalla soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo dhowaan ka hadlayay munaasabad uu ku sawootinayey markabka shidaalbaarista ugu socda soomaaliya ayaa ku yidhi fariin qoraala oo uu soo dhigay bartiisa x ee hore loo ohan jiray twitter markabka uruj riis oo adeegyo muhiima u hayay dalkeenna tan iyo labada kun toddobiyo tobankii ayaa hadda wuxuu soomaaliya ka samayn doonaa howlo shidaal iyo gaaska dabiiciga ah uu kaga sahminayo soomaaliya wuxuu sahmin doonaa saddex goobood oo shati leh goobahaasi oo midkiiba daboolaya dhul bedkiisu dhan yahay shan kun oo kilomitir oo isku wareega ayuu erdogan ku yidhi bogga x erdogan ayaa dhinaca soomaaliya u sagootiyey shaqaalihii markabka wasiirka tamarta ee turkiga albarslan bayraktar ayaa sidoo kale ka qayb galay xaafladda markabka uruuj riis ayaa sahmin ku samayn doona badda soomaaliya iyadoo la tix raacayo heshiis ay bishii maaj ee sanadkan kala saxiixdeen wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta ee soomaaliya wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o eda uga warramay heshiiska turkiga iyo soomaaliya ee keenay in markabka loo diro soomaaliya heshiiskaasna waxaa u masalaya dowladda turkida waxaa ku masalaya shirkadda ama turkey oil company oo loo yaqaano t p a o heshiiskaas markaan galnay waxaan isla meel dhignay oo aan ka wada shaqeynay qorshihii lagu shaqeyn lahaa ama work plankii sida ku qoran p s a-ga markabkan oo lagu naqshadeeyey laguna dhisay turkiga ayaa waxa uu ururiyey xog dhan saddex iyo labaatan kun oo kilomitir oo laba jibaaran ilaa labada kun toddoba iyo tobankii howshan cusub ee baarista shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee dhulbadeedka xeebaha soomaaliya ayuu u adeegsan doonaa hanaanka saddex gosoodka ee loo yaqaano tri d waa kan wasiir cabdirasaaq oo sharaxaya hanaanka baaris ee markabkan uu samaynayo
sidaa la socoto waa qaali runtii waxay leeyihiin turkiyada ilaa dhowr markab oo three d sismic sameeya oo kuwii ugu dambeeya ah technology ahaan oo weliba keliya ma aha sismica markuu sameynayo sahminta uu qaadayo oo keliya ma aha isla intaas uu wadana wuxuu sameynaa processing two d ga ayaa badanaa sheegay khayraad inuu ku jiro oo meesha batrool iyo gaas intaba waa ku jiraan batroolkaana ku badan weliba two d ga waa lagu sameeyaa drilinka waa lagu sameeyaa kambaniyada intooda badan two d ga ku sameeyaan drilinka laakiin three d ga waa kasii fiican yahay kalsooni zaa-id oo ku siinaa meesha ugu habboon ee aad ka sameyn lahayd qodaalka bloga meesha ugu habbooneed ka qodi lahayd ayuu ayaad ayaad ogaanaysaa tilmaan fiican uu kaa siinaa three d ga two d sismica horaa loogu sameeyey waa la turjumay waa la process gareeyey prospectiga aada ugu fiican yahay inuu batrool meesha uu ku jiro marka annaga ayaa marka aan heshiisyada galayno p s a ga shuruudaha ku qoran heshiiska ayaa waxaa kamid a inaan dhahno kambaniyada waa inay sameeyaan three d sismiga ama saadintii saaminta oo three d ga waa inay sameeyaan annaga ayaa yani heshiiskay ku qoran tahay marka badanaana waa sameeyaan annagana waxaan prefergareyneynaa si kalsooni buuxda loo helay in yani ay sameeyaan three d sismiga markabka baarista turkiga oo ay wehliyaan maraakiib kale oo uu turkigu leeyahay oo isugu jira kuwa dagaal oo ammaankiisa sugaya iyo maraakiib ka caawin doona tasiilaadka iyo sahida ayaa waxa uu sii mari doonaa badda mediteraneanka ilaa kanaalka suways wuxuu kaloo sii mari doonaa badda cas waxaa lagu wadaa inuu gaaro xeebaha soomaaliya dabayaaqada bishan aynu ku jirno ee oktoobar waa kan wasiirka batroolka soomaaliya cabdirasaaq oo nooga warramaya wakhtiga ay hawshan soconayso iyo safarka markabka turkiga
waxay qaadanaysaa sida loogu talagalay ilaa iyo sagaashan bisha ugu badnaan inay kusoo gabagabeeyaan koleyto markay soo gabagabeeyaan isla markabka gudihiisa processingkina waa sameynayaan laakiin datada analysiskii interpretationkii markay soo baxaan kadib ay sameynayaan oo another three monthsna way qaadanaysaa taasne marka qaaditaankii datada la qaadayo oo saaminta la sameynayay iyo dhamaystirkeeda marka laisku daro adiga muddo lix bilood ay qaadanaysaa marka laga bilaabo bisha octoobar dhammaadkeeda oo ay bilaabayaan safarkaas saaminta ah markabkan waxaa la socota maraakiib kaleeto oo navy ah iyo maraakiib oo support ships ah ama kuwii logistics wixii u baahda siin lahaa isku geyn waa todoba markab ayaa la socoto taqriiban wuxuu sii socod nooraa labaatan koo iyo labaatan cisho meelaha kadibna xamar uu tegayaa halkaasoo haddana haddana xafladdii ugu dambeysay oo xaflad kale loogu qaban doono oo uu madaxweynaha kasoo qeybgeli doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee dalka turkiga horaantii sanadkan turkiga iyo soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ay shirkadda turkish petroleum oo ah shirkadda shidaalka qaranka ee turkiga ay shatiyo ku heshay saddex goobood oo biyaha soomaaliya ah oo ku beegan biyaha maamul goboleedka galmudug haddaba ma jireen heshiisyo ay horey soomaaliya u gashay oo dhinaca shidaalka ah gaar ahaan lakabyadan turkigu baarayo su-aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar
meesha hadda laga saxminayo oo ma aha waa markii ugu horreysay soomaaliya ee heshiis kula gasho shirkado caalami ah ama ha noqoto turkiga ama cid kale ha noqoto waa markii ugu horreysay dhulbadeedkaas maaha dhulbadeed horey loo bixiyey oo way jirtaa dhulbadeed soomaaliya ee mar hore ay heshiis la gashay oo shirkadii axon mobile iyo shell ay kula gashay balse laakiin dhulka hadda la siiyey saddexdas blogga ayaan hore usoo sheegnay ma aha mid horey shidaal ee soomaaliya ee heshiis ugu galayso waa markii ugu horreysay
marka labadan lakab maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loo sahmiyey ee ay soomaaliya suuqgeynta u samaysay runtii waxaan ogaan doonaa marka xog ururintan laftigeeda oo tree d-ga la isticmaalayo marka la sameeyo natiijada ka soo baxda ayaa waxaan dhihi karnaa si cilmiyan ah waxay kaga duwan tahay kuwa kale balse hadda sidaan wada ognahay oo tudegii waxa uu tilmaamay in meesha ay fursad fiican ka jirto in uu shidaal uu ku jiro mudane maxamed mukhtaar soomaaliya oo hadda colaad ka soo baxday diyaar ma u tahay ama awood ma u leedahay maaraynta shidaal laga soo saaro xilligan dabcan soomaaliya ma laha sifayn batrool waxaan intaana dagaalada dhicin ka hor waxaan lahaan jirnay sifayn batrool oo ciraaq sooma la dhihi jiray oo soomaaliya iyo ciraaq ay iska kaashadeen maalintii waxay soo saari kartay ama ay capacity u lahayd inay toban kun oo fusta ay soo saarto bal sidaan la soconno waa waxay ka mid noqoto waxyaabihii dagaalada saami sokeey ee ku baaba'ay marka soomaaliya hadda ma laha awood ay ku sifaysato shidaalkeeda waxay noqon doontaa shidaalka soomaaliya laga soo saaro in inta la qaado waddamo kale la geeyo la sifeeyo dan kadib soomaaliya ay dib usoo dhoofsato guud ahaan marka markaad fiiriso arrimaha shidaalka soomaaliya oo aan la galnay turkiga waxay tilmaamayaan soomaaliya inay fursad fiican u leedahay kheyraadkeeda ay ka faa'iidaysato balse laakiin waxaasoo dhan waa qeybaha turkida iyo farsamadii dhankaas ka socotay sidoo kale soomaaliya waxay samaystay hay-adda shidaalka soomaaliyeed ayay samaysatay taa laftigeeda waxay u baahan tahay inaan xoojino markaad fiiriso miisaaniyadda hadda hay-adda shidaalka soomaaliyeed oo sanadkan waa hal milyan laba boqol oo kun laakiin dee waxyaabaha laga rabo hadda inay maamusho hadda tan iyo madaxweyne xasan sheekh markuu yimid lix iyo toban block ayaa dhul badeed ah ayaa la bixiyey inkastoo ay ku jiraan dhul beriya qaarkood ah ay ku jiraan dee waxa maamulad ay u baahan tahay aqoon ay u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay dee dadkii markaasi aqoonta lahaa dee in lasoo kiraysto agabkii loo baahnaa la helo waxay u baahan tahay dhaqaale miisaaniyadda sanadkan ugu jirto waa laba laba kun labaatan iyo afartan waa hal milyan laba boqol oo kun celceliska markaa fiiriso macnaha waa hal milyan waa boqol kun bishii ah marka de kuma filna baahida aan u qabno dadka aan rabno inaan soo kiraysanno ama ay noo shaqeeyaan ama arrimahaas aan u isticmaalno dee lacag lagu kiraysan kara maaha marka waxaan u baahannahay xoojinteeda u baahantaha tayanteeda u baahannahay waa gartay dhinaca kale markaan siyaasadda xaggeeda ka fiirino soomaaliya oo hadda ku dhisan nidaam federaali ah ayaa madaxdu ku heshiiyeen hanaanka wadaagista khayraadka dalka kulan ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo maamulka muqdisho magaalada baydhabo sanadkii labada kun sideed tobankii marka heshiiskan ma yahay mid taagan ilaa hadda heshiis bilow fiican ayaa iyuu ahaa balse laakiin ma dhammaystirno waa waxyaabaha loo baahan yahay soomaalida in aan ka wada heshiino arrimahaas ka faa'iidaysiga khayraadka ee dabiiciga ah ee sida loo wada yeelanayo sida loo wada maamulanayo iyo sida looga faa'iidaysanayo sidoo kale heshiiskaas baydhaba waxuu ahaa bilow fiican ayuu ahaa balse laftigiis wuxuu u baahan yahay in lagu noqdo waxa u baahan yahay turxan bixin ayuu u baahan yahay waxa isku dhex jiray heshiiskii shidaalka iyo midkii macdinta ayaa isku dhex jiray marka wuxuu u baahan yahay labadaas in la kala saaro oo dee heshiiska shidaalkana si goonaa loo qoro heshiiska macdintana si goonaa loo qoro waxa u baahan yahay laftigeeda in lagu daro manaha qeybistaas la kala qeybiyo la yiri manaha gobolka wax soo saara intaa ha yeesho dowladda dhexe waxa intaa ha yeerato dowlad goboleedka intaa ha yeerato waxaasoo dhan wuxuu u baahan yahay in lagu daro qodob sheegaya in arrintan dib loo eegayo shantii sano tobankii sano waqti ka mid ah waayo dhaqan waxaa iska jira soomaaliya mar haddii qeybta lagu dhawaaqo aan kaa lagu darin in dee waxaan loo akhriyay inay tahay abadiyan markasay taas u dhicin waxyaaba badan oo marka wuxuu u baahan yahay in laga saxo heshiiskaas ayuu u baahan yahay xogta uu markabkan turkiga soo ururiyo ayaa lagu falanqayn doonaa magaalada ankara si loo ogaado meelaha uu markabkan ka qodayo shidaalka wasiir cabdirasaaq ayaa ka warramaya sida soomaaliya iyo turkiga ay u wadaagi doonaan dhaqaalaha ka soo baxa khayraadka shidaalka marka ugu dambaysa ee lasoo saaro mustaqbalka sida loo wadaagayo waa fifty fifty ayaa ku qoran oo ah yacni sida heshiisyada intaan galnayba badanaa ku qoran boqol kiiba konton in ayagana ay qaataan iyo boqol kiiba konton laakiin markaa fiiriso dee waxay bixinayaan corporate income tax oo thirty percentage ah waxay bixinayaan lacago kaleeto la yiraahdo royalty waxaasoo dhan markaa isku soo darto profit sharingka waxyaabahaas mar dhan markaa ku dartane dee inta ugu badan oo profitka almost toddobaatan waxaa ay aadaysaa dhanka dowladda soomaaliya haddaba maxaa ahmiyada oo arrintan shidaal baarista iyo soo saarista ka dambaysa ay u leedahay soomaaliya waxaan su-aashaasii weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed xaashi carabey runtii sidaa la socota soomaaliya heshiiskan wuxuu leeyahay wax aada iyo aada weyn oo faa'iidaha marna aan lasoo koobi karin sababtaa la socoto kheyraadka soomaaliya ama batroolka soomaaliya ma aha mid horey looga faa'idaystay oo waa maaragtay mid aan weli aan lasoo saarin wadamada oo shidaalka soo saaray ama ka howlmarina waxay ka gaareen adduunka maaragtay meel la taaban karo ama loogu yahay dhaqaalaha dalka ama g d p-ga maaragtay wadamada adduunka o dhan sida uu maaragtay usoo saara shaqo abuur haddii aan lahayd iyo nolosha dadka sidii u bedelo marka soomaaliya maadaama wadan dagaalo soqeeye iyo dhibaato kusoo jira muddo uu yahay haddana soo kabanaya ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan ba waxaan goonsanay in dhaqaalihii wadanka sidii lagu horumarin lahaa laga faa'iideysto kheyraadkii dalka haddii macdin noqon lahayd shidaal noqon lahayd marka heshiiskan waxuu horseed u yahay oo maaragtay uu tilmaamayaa in la helo faa'iida aada iyo aada u fiican oo dhaqaalaha dalka kor u qaadaya shaqo abuur keenaya caafimaadka iyo nolosha dadka wax ka bedelaya dhinaca kale haddaa wax kaa weydiiyo wadamo badanoo waxaa jira shitaal qotay sida soomaaliya oo kale iyagoan hore u samaynin waxaa ka mid ahaa waddanka south sudan oo kale nigeria hore u qoday afrika markaan kasoo qaadana oo kale wadamadaasna waxaa laleeyahay dhibaato unbay kasii qaadeene wax dheefahoo weynahoo kasoo galay masuq maasuq iyo maaragtay dhibaato iyo gaajo unbaa ka dhacday ma qabtaan cabsi ah waxaan la yidhaahdo oil cars ama mushkiladda saliiddu ay wadato ma ka fikirteen inay imaan karto soomaaliya mustaqbalka marka soomaaliya dowladda soomaaliya waxay ku guuleysatay markii horeba in ay maaragtay shuruucdii ay diyaariso oo shuruuc caalamiya oo la jaan qaadi karto muxuu ahaa adduunka si aan u dhicin waxyaabahaas iyo waxyaaba lamida oo kale waa kaansanaa maaragtay nigeria oo kale in dhibaato ka dhacday south sudan oo kale waa ognaaye marka si waxyaabahaas oo kale iyo wax lamida u dhicin waxaan sameynay petroleum low oo waxyaabahaas oo dhan ay ku cad yihiin soomaaliya waxaa loo sameeyey sharciga broclimitiga oo maaragtay kamid a shuruucda maaragtay lagu dhaqaayay marka heshiisyada la galayay oo heshiisyada aan gelayn aan ku galnaa kamida sharci canshuurta berigaa loo sameeyey oo canshuuraadka iyo wixii oo dhan ilaalinaya waxaa kamid a soomaliya waa loo sameeyey sharciga deegaanka oo maaragtay deegaankii iyo waxoo dhan ilaalinaya environmental lowgi waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha maaragtay loogu talagalay inay controolaan maarata si aan u dhicin khasaarooyinka adduunyada qaar ka dhacay dhanka kalena wadamo badan oo adduunka jiro waa ku faa-iideen shidaalka markii lasoo baxeen hadda wadamada khaliijka oo kale wadamada maarata hadda wadamada ugu dambeeyay hadda oo shidaalka lasoo baxay oo haddana aan dhibaatooyin ka jirin oo ka faa-ida waxaa kamid a wadanka guyana la dhaho oo ku yaalo latin america oo kale angola oo kale hadda africa ruuxeeda marka wadamo badan oo gaaskiisi oo faa-ida qabaa jira marka annaga insha allah rajeynayna qoska kamid noqono dhinaca kale qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay shidaal sahminta iyo soo saarista ka dambeyn doonta ee soomaaliya
magaceyga waa xasan cabdullahi cabdiraxmaan xasan qaraabo waxaan joogaa muqdisho tilaabadaas waa tilaabo aada u weyn waa guul soomaali usoo hoyatay waa wax wax badan lagu taamayey waan rajeynaya insha allah inay guuleysato aada iyo aadaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay soomaaliya oo barwaaqa ah oo guulah arrintan wax soo saarka ee dal walba wuxuu wax ku yahay khayraadkiisa iyo sida uga faa'iidaysto waxaan rajeynayaa in hoggaanka dalka iyo maamulka dalka ay si fiican uga faa'iideeyaan dadkana si siman ay u qaybiyaan cadaaladna ay ka shaqeeyaan dalkana uu si uu barwaaqo ugu gaaro
magacayga cabdifataax baashi xawaari waxaan joogaa magaalada muqdisho aragtideeda ku aadan soo saarista ama qodista shidaalka ee soomaaliya waxaan isleeyahay waa rajo soomaaliya muddo badan ay ku taamaysay in maanta ay hirgashaana wax wanaagsan waaye rajada ugu weyn aan qabnana waxaa waayey inaa khayraadkan dihan ee dhulka ku jira aana laga faa'iidaysan muddo fog maanta laga faa'iidaysan doono wax badan uu kusoo kordhin doono jiilka soo koraya iyo kuwa haddaba joogaba inay fursado weyn u noqoto wax badan laga faaidi doono rajada wax walaaca ma qabo laakiin waxaan filayaa in barwaaqo ay u horseedi doonto soomaaliya magacaygu waa cumar maxdiin muqdisho ayaan joogaa runtii waa su-aal fiican baarista shidaalka soomaaliya iyo arrimahan waddooyinkii u dambeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda batroolkaba ay waday waana ma garanaysaa hey in shidaalka la baaro lasoo saaro waa arin muhim oo ah dadka soomaaliyeed oo muddo soddon sano ah ee kusoo jiray burbur runtiina qof kastoo soomaali ah ayaana u arkay inay muhim tahay laakiin dhanka kale markaan ka eegno runtii marka la eego waxaa loo baahan yahay mar haddii shidaal lasoo saarayo kolley ma aha waxaa shaqada la qabanaho ma aha in beer la falay oo kale waxaa loo baahan yahay in shuruuc iyo maaragtahay sharciyo la dejiyo oo maaragtahay shidaalkaas shuruuc oo u gaar ah la sameeyo sababtoo ah shuruucdaas haddaan la sameynin waxaa ka imaan karta dhibaatooyin baahsanaa ka imaan kara tusaale ahaan aan usoo qaadano wadamo badan oo afrikaana waxaa jira shidaalkooda lasoo saaray markii lasoo saarayna saameyn badan oo maaragtahay dhib badan oo ka dhashay tusaale ahaan haddaan usoo qaadano waddanka nigeria oo kale runtii masuq maasuq badanaa saameeyey waxaanay sababteedu tahay in aanan la sameynin sharciyo jaadoo kale haddaan aadno iyada waxaa waaye weli waxaa maaragtahay barakac ku jira dadkii deganaa goobihii shidaalka laga soo saaray marka runtii shuruuc in la sameeyo ayaa muhiim ah waana aada baan usoo dhaweynaya runtii in la sameeyo baaris iyo lana soo saaro shidaalka soomaaliya waa maxamed cabdullaahi xuseen shurtaaye oday soomaaliyeed aqoon-yahan ah ku nool magaalada garowe puntland soomaaliya runaantii soomaaliya waa dalka lixaad ee leh khayraad dabiici ah oo xagga shidaalka iyo gaaska ee la xaqiijiyey marka laga yimaado venezuela saudi arabia iyo canada waxaa kusii xiga marka kuwait iyo imaaraadka carabta iyo iyo ruushka iyo libiya siyaasaddii soomaaliya oo maanta aan deganayn oo la isku haysto oo iyo dalkii dagaalkii sokeeye oo maanta laga qaban dalkii aan la dejin in la baaro khayraadka shidaalka ama hawlaha loo loo qumo xaggooda loo kaco khatarteedaay leedahay waxay ku wanaagsanaan lahayd in dib loo dhigo magacaygu waa maxamed axmed xasan waxaan ahay aqoon-yahanka puntland ku sugan macalin jaamacadeed iyo saajar dowladda federaalka waxaan markaa aaminsanayay inay arrintaas ku degdegtay waxaan markaa ku talinayaa in dowladda federaalka iyo dowladaha kaleba heshiisyada ay doonayaan inay la galaan shirkadaha shisheeye ama dowlada shisheeye inay ka dhigaan kuwo hufan oo daah furan kuwo la iskula xisaabtami karo kuwo baarlamaanka muxuu ahaa dadka soomaaliyeed matala la horgeeyo oon la oran indhaha isku qabta ee muxuu ahaa saxiixa idinkoo indhaha isku haya magacaygu waa aadan salaad aadan badiic waxaan joogaa magaalada garowe runtii shidaal qodista ama khayraadka dabiiciga ah in waddan la soo baxo waxay ka mid tahay waxyaalaha kobcin karaa dhaqaalaha waddankaas saameyn kara dakhliga qofka iyo kan qaran waddan uu leeyahay korna u qaadi kara waxna ka bedeli karaa noloshii bulsheed balse marka aan eegno waaqaca maanta soomaaliya ku sugan tahay marka la eego sida hay-adaha dowladeed oo qaabilsan arrimahan ama ha noqoto hay-adda sida gaarka ah u qaabilsan ee s b eda oo hay-adda mataqaanaa khayraadka batroolka iyo mataqaana qaabilsan iyo hay-adaha dowladeed oo kale sida ay capacitygeenu ay yihiin marka la eego marka la eego wadajirka bulshada soomaaliyeed iyo sida khilaafaadka jira xagga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo inclusivitygii uu meesha uu ka maqan yahay waxaan isleeyahay xilligan la joogo in ay wax badan ka horeeyaan shidaal lasoo saaro soomaaliya shidaalkeeda inay wax badan ay ka horeeyaan baan aniga shaksiyan aan aaminsanahay ayna u baahan tahay in intaan shidaal qodista la aadin in jawigii iyo xaaladii mataqaanaa loo diyaariyo wadcigii markaas wax lagu soo saari lahaa loo diyaariyo oo marka hore ay dib isugu laabto oo ah soomaalidu dib isugu laabtaan sababtoo ah mararka qaarkood wadamo badan baynu soo aragnay oo shidaal laga qoray iyada oo bulshadii ay kala dhantaalan tahay sharciyadii iyo nidaamkii lagu maamuli lahaa uusan dhamaystirnayn bulsho ahaanna dadku ay markaas ay mataqaanaa barnaamijkan si sharciga loo lafagurin bulshooyinkaas marka waxa la dhahaa khayraadku wuxuu ku noqdaa wax la dhaho hoogii ama lacanadii khayraadka wax la dhahay jirta oo ah bulshadu marka aysan u diyaarsanayn inay halkaas gaarto oo iyadii isku baabi'iso dagaallo ay dib u gasho meeshii ay wax tari lahaydna ay waxyeello u keento marka waxaan isleeyahay aniga shaksiyan aragtidayda marka aan runtii aan ku cabiro shidaal in lasoo saaro waa wax mataqaanaa muhim ah oo loo baahan yahay oo dhaqaalihii waddanka uu u baahan yahay laakiin waxay u baahan tahay marka hore in shuruucdii lagu soo saari lahaa waddanka la eego saamaynta xitaa deegaanka laftirkeeda la eego kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah aqoon-yahanka iyo shacabka ku nool magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay arrimaha shidaal sahminta soomaaliya barnaamijka elayska v o eda ayaadna ku dhegaysanayseen ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay arrimaha shidaal sahminta iyo qodista ee soomaaliya barnaamijka ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaali dot com ama boggeenna facebook intaan barnaamij midkan la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo ammaano allah